halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo khamiis ah afariyo tobanka bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadaan idinku hayo idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan kulanka dhex maray madaxweynayaasha kuuriyada waqooyi iyo ruushka maxaa laga filan karaa ruushka waxaa ugu badan oo uu danaynayo waa sida u heli lahaa madaafiicdaasi ay sameeyaan waqooyiga kuuriya halka waqooyiga kuuriyana iyaguna ay danaynayaan dalka ruushka inay ka helaan cunooyinka sida dhaqamadig oo kale shidaalka oo kale iyo teknolojiyada casriga ee xagga milag
waxaan kaloo idiin haynaa muqdisho oo ay ku soo badanayaan akhris wadareedyada halkaas oo dhallinyaradu ay ku wadaagayaan hadba buugga xiisaha leh toddobaadkaas qaarkood ayaa halkii ay dhar ka iibsan lahaayeen haatan ku beddesha buwaagta maadaama aa soo dhexgalayane dadka akhriska aa jeclaystay waxaa laga yaaba maanta inaa buug waxyaabaha yani marka awal aa yaraan waxa laga yaaba inaa dhar iyo wax iska fikir jirla hadda buug buug la ka fikiraa wixii halna buug inuu kataa jeclahay
waraysi aan la yeelanay xogayaha golaha islaamka ee dowlad deegaanka soomaalida oo ka hadlaya ka hortagga aragtiyaha xagjirka iyo weliba sida ay u wada shaqeeyaan golayaasha muslimiinta ee ka dhisan etoobiya qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida daadadka xooggan ee ku dhuftay dalka libiya ayaa dilay in ka badan lix kun oo qof iyada oo toban kun oo qof oo kalena la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen taasoo loo malaynayo in daadadku ay qaadeen oo ay ku dareen badda mediteraneanka ama ay ku jiraan qashinka iyo ciidda hoostooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi hay-adda socdaalka dunida ee i o m ayaa sheegtay in fatahaadaha ka dhashay daadadku in ay si xun ugu dhufteen dhinaca bari ee dalkaas iyaga oo barakiciyey in ka badan soddon kun oo qof hay-addan qaramada midoobay ee i o m ayaa intaas raacisay in inta ugu badan ee dadkan barakacay ay ku noolaayeen magaalada derna oo ay daadadku khasaare xooggan u geysteen halka kumanaan kun oo qof oo kalena ay ka barakaceen magaalooyin ay ku jirto bengazi laba biyo xidheen oo u dhowaa magaalada derna ayaa fatahay taasoo uga sii dartay xaaladda ilaa haatan xog sugan lagama heli karo khasaaraha ka dhashay daadadkan maadaama oo ay xukuumado iska soo horjeedaa ay ku loolamayaan awoodda dalkaas mas-uuliyiinta qaarkood ayaa aaminsan in tirada dhimashadu ay laba jimaar karto waxaa sare u kacay tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii ka dhacay dalka morocco iyada oo haatan kor u dhaafay laba kun iyo sagaal boqol oo qof kadib markii jimcihii lasoo dhaafay uu dhulgariir cabirkiisu yahay lix dhibic sideed uu ku dhuftay buuraha atlas ee ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee magaalada maraakish in ka badan shan kun iyo shan boqol oo qof ayaa dhaawacyo kala duwani ka soo gaadheen dhulgariirkaas taasoo labanlaab ka badan tiradii hore ee la diiwaan geliyey qaar badan oo ka mid a dadka ka badbaaday dhulgariirkaas ayaa ka cawday in aanay taageero ka helin xukuumadda morocco dhulgariirkan ku dhuftay morocco ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara muddo ka badan lixdan sannadood qaar ka mid a dadka ka badbaaday dhulgariirkan ayaa sheegay inaanay haysan goobo ay ku hoydaan halka qaarkood ay degeen waddooyinka hareerahooda waxayna u sheegeen warbaahinta in aanay wax taageero ah ka helin dowladda haddii aanay cunto iyo bastayaal ka helin dadka gaadiidka wada ee aan idhaahde dadka gaadiidka wata ee waddada maraya in aanay badbaadeenba afhayeenu hadlay xukuumadda ayaa isniintii isagu beediyey eedahaas waxaana uu sheegay in aanay wax tallaabo ah qaadin isaga oo sheegay in isla markiiba la howlgeliyey ciidamadii qaranka hay-adihii rayidka ahaa iyo shaqaalihii caafimaadka si ay gurmad ugu fidiyaan dadka ay waxyeeladu soo gaadhay dhegeystayaal intaas waxay naga eeg warkeenni dunida haatanna u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan aan ku bilownay sannadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dhallinyarada wax akhrida ee isugu yimaada goobaha shaaha lagu cabo ee caasimadda da'yartan oo isugu jira rag iyo hablo ayaa diiradda saara in ay faaqidaan buugaagta taas oo keentay in ay isku daydaan waxyaabaha ay akhriyaan waxaa ka mid ah sheekooyinka suugaanta iyo weliba buugaagta cilmiga ah iyo sidoo kale kuwa ka warramaya afkaaraha wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow oo ka qayb galay mid ka mida kulamadaas ay isugu yimaadeen da'yartu wax akhriya ayaa waxa uu ka soo diray warbixintan
sheekada waxaa ka dhex mucooda yacni sheeko oo waxaa waaye jilyaal badanaa ku jiro horta ilaa boqol ay gaarayaan waa wiilo daahir xasan oo saaxiibbadeed uga warramaysa waxa ay ka fahantay sheekafaneed ay toddobaadkan akhrisay iyadoo uu hor yaallo buug iyo koob shaaha ayay faaqidaysaa dhacdooyinka ku jira qisadan dadkalo yacni iykana way soo dhexgalayaan dad badanaa soo dhexgalaya qaar way ka baxayaan qaarna dhalinyaradan oo isugu jira rag iyo hablo isbuucii waxay kulmaan hal maalin waxna uu mid walba soo gudbiyaa nuxurka buuggii uu toddobaadkan akhriyey waa buug noofa soomaali yacni sheeko ugu weyn waa marka rafiyey buwaagta
waxaan arkayaa dareenkaada isbadbedelaya markaa sheekadan dadka qaar aad ka sheekaynaysa iyo waxyaabaha ku dhex jira buugga agtarrada ama dadka sida gaarkaa kuu taabta ee jilayaasha ah ee ku jira maxaa ka mid ah jiliyaasha sida gaarka ii taabta waxaa ka mid ee hilowlihii faadimo kale jeceela ka dhexeeya labadas waa labada sheekada badan ay macnaha ku socota mar kasta jeceela ka dhexeeya faadimo kale hadda waxay kasoo bedelta fasal ay dhigan jirta oo fifteen may iskoolkaas dhiganaysa wiil oo waxaa jeclaay oo lahaaya wiilka waxaa lahay jeeg cawila lahay cawil ayadoo jeclaay laakiin jecelkiisa ma soo bandhigi jirna macnaha wuu qarinaa jecel wuu jeclaay laakiin ma uu sheeganin ma sheegi karin yacni sababta jecelka qofka qaar jecelku ay sheegan qaarna ma sheegi karin dhowrkii sane ee ugu dambeeya waxaa magaalada muqdisho ka dhismay naadiye akhris waxaa sidoo kale ka dhacaya munaasabado lagu soo bandhigayay buugaag cusub oo la qoray laakiin waxaa aad u yaraa dhaqankan ugubka ah oo ay da'yartan abuureen wiilo daahir ayaa v o eda u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka fikirta hadda uu yahay sida ay ku iibsan lahayd buugaag cusub si nolosheeda ay isbeddel ugu samayso meeqa sano ayaad akhriska ku dhex jirtay oo buugaagta sidaanad ugu qarnaysa adii dhowr sana ku jira adi laakiin hadda sheekada buwaagta ra is akhrin jira laakiin hadda sheeka faneedka u badan waxaa akhrin iyo suugaanta waa gartay inaad akhriska aad ku badato weliba dad gaar oo saaxiiba aad muqdisho ka dhex samaysato akhriska jecel maxaa sabab u ah waxaa sababaa yacni maadaama aa soo dhexgal yacni dadka akhriska aa jeclaystay waxaa laga yaaba maanta inaa buug aa waxyaabaha yacni marka awal aa yara yani waxaa laga yaaba inaa dhar iyo wax iska fikir jira hadda buug buug la ka fikiraa wixii helna buug inuu kataa jeclahay
lacagtii kusoo gasho dhan buugaad buug inaa jecla haa buugaa jecla ina kataa asxaabteydana waxaa ayakana akhriska jecliin ayaka ugu dhiirigelina macnaha akhris la soo gala marka wax fiican waaye annana waa ku taageersana inaa wax ala akhriyo aada u faraxsanahay xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoon-yahanka ah ee sameeya akhris wadareedkan waxa uu sharaxayaa nuxurkii ku jiray buug ka warramaya cilmu nafsiga iyo dabeecadaha qaar ka mida dadka kaas oo uu akhriyey toddobaadkii ugu dambeeyey maadaama aan dhahay dabahada waxbarashada dadka macnaha bartay educationka bartay macalimiinna aan u badannahay inaan lagala rabo inaan diyaarino manhajka ardayda ee lagu hagi lahaa waxaa muhim ah inaan fahmno nafsiyaadka ardayda aan rabno inaan wax u dhigno ama aan wax u abaabulno aan rabno ama manhajka inaan u samayno aan rabno taas daraaddeed marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u akhrino waxyaabaha la xiriiro nafsiyaadka maadaama la jooga duni maanta oo ay ku badan yihiin dadka isticmaala internetka oo ayna ku keentay waxa loo yaqaano hashaashatu nafsi ama naf burburka oo ku yimid oo ardayga asagoo meesha ku fadhiyo oo niyad jabsan yahay sidaa ula macaamili lahayd ama aad u dareemi lahayd qofkan inuu yahay qof eh, la dartay waxyaabaha nafsiga ama cudurada caqliga waxyaabaha la dhaho la dartay inuu yahay sidaa ku fahmi lahayn sidaas darteed marka waxaa waajib ah qofka inuu marka horeba soo akhriyo eh, kala garto hadhowna siduu u daaweyn lahaa ama ula macaamili lahaa qofka nuuca cudurka noocaasa qaba ama midka nafsiga ama midka caqliga qaba waxbarashada sare oo kubac ballaaran samaysay iyo nolosha soo laabanaysa ee caasimadda dalkan ku yaala geeska afrika ayaa abuurtay in bulshadu ay la timaado curus nololeed kulammada noocaana ee dhallinyaradanna waxay sawir ka bixinayaan inay jiraan aqoonyahan aan ku mashquulsanayn siyaasadda iyo fadhukudirarka wakhtiga badan lagu bixiyo ee ka jira magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa wacad ku maray in uu taageero bilaa shuruud ah u fidin doono dhammaan go'aamada madaxweynaha ruushka valadimir putin xilli ay sare u kacday walaaca ay qabaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo ay ka qabaan isu gudbinta hubka Arri- arrinkan ayaa yimi kadib markii labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen bariga dalka ruushka haddaba sahre cabdi axmed ayaa arrimahaas ka wareysatay cabdirasaaq sheekh cali oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka ohio Eh, sara waa mahadsan tahay Eh, runaanta horta waxaa xusuusin mudan eh, kulankani inta uusan maanta dhicinin waxaa ka horreysay bishii julaay ee aanu soo dhaafnay inuu wasiirka gaashaandhigga ee dalka ruushka uu booqasho ku tegay eh, dalka waqooyiga korea Eh, waxaa la aaminsan yahay booqashadaasi inay ugu gol xaaraysay eh, kulanka maanta dhacay Eh, kulanka dhacayna caalamku idil baa isha ku haya Eh, sababtuna waxay tahay ruushka iyo waqooyiga korea ah, waa laba dal oo marka ay noqoto xagga isbahaysiga ah, waddamadan reer galbeedka aada siyaasad ahaan uga soo horjeeda Ah, marka ruushkuna waa laba wuxuu aada isugu taxluujinayay sidii uu taageero ugu heli lahaa dagaalkiisa ukraine marka booqashadan marka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ah, inta badani waxay daaran tahay sidii ay labada dal u sameyn lahaayeen iskaashi waa tahay een ruushka waa wadankaas dagaalka ku jiro muddada dheerna kusoo jira hadda dhowrka biloodo sanadka ka badan ee dalka ukraine marka maxaa ruushka uu ka heli karaa ee kim jun un
Eh, xaqiiqda horta ruushka waxa uu danaynayo waxa ugu muhiimsan ah, waa inuu ka helo waqooyiga korea ah, madaafiicda ay sameeyaan waqooyiga korea maadaama dagaalkii uu ruushka ukraine eh, la galay run ahaantii saameyn xoog leh uu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaan intaba uu ku yeeshay marka ruushka waxa ugu badan uu danaynayo ah, waa sida u heli lahaa madaafiicdaasi ay sameeyaan waqooyiga korea halka waqooyiga kuuriyana iyaguna ay danaynayaan dalka ruushka eh, inay ka helaan cunooyinka sida hadda qamadig oo kale eh, shidaalka oo kale iyo tiknolojiyada casriga ee xagga militariga marka waxaa moodaa waa labada tahay dalba- cabdirasaaq waxaa jirto in ee dhinaca kaleeto maraykanka iyo koonfurta kuuriyaba ay walaac ka muujinayaan kulanka labada hogaamiye ee pyongyang iyo moscow ka kala socda marka maxay tahay caqabada uga jirta iyagana halkaas Eh, run ahaantii maraykanku dee mar waliba mas-uuliyad baa ka saaran sidii gobolkaasi eh, weliba saldhigyada uu ku leeyahay jaban iyo koonfurta korea iyo wadamada kaleeta ee weliba qaaradda asiaba inuu eh, la socdo Eh, afhayeenka ama andhehe la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad mr jake oo maanta la hadlay laftarkiisa saxaafadda waxa uu sheegay eh, inuu uga digayo waqooyiga korea inay hub siiyaan eh, dalka ruushka weliba isagoo sheegay in hubkaasi ay dhacayso in loo adeegsado laynta dalka eh, dadka ukrainiyiinta ah marka run ahaantii ruushka eh, saameyntiisa hadda siyaasadeed iyo arrintan hadda soo cusbooneetay waqooyiga korea labadaba walaac weyn bay ku haysaa reer galbeedka oo idil gaar ahaan maraykanka iyo wadamada xulufada uu la leeyahay ee kuuriyada koonfureed iyo ee jabaan labadaba waa gartay marka ee kim jun un hadda sida muuqata wadamada reer galbeedka ee pyongyang muddaba waa tan cadaadiskan uu jiro ayaga laftirkooda intaasi gantaalo unbay tijaabinayaan marka xulufaysigan hadda ruushka iyo e, waqooyiga kuuriya maxay keeni kartaa oo dunida inteeda kale saameyn oo khatar ay ku leedahay
saara horta haddaan wax yar dib kuu celiyo ruushku nadonle waqooyiga kooriya iyo booqashada maanta oo keliya ma aha waxa saamaynta badan yeelatay bilihii lasoo dhaafay ruushku wuxuu si lama filaana xataa uga soo muuqday galbeedka wadamada africa oo ay ka dhaceen afgembiyo tiro badan marka taasi waxay muujinaysaa in ruushka uu markaana raadinayo xulufaysi ka baxsan kuwa gobolka sidoo kaleetana arrintan iyada ah waxay dhanka kale waqooyiga kooriya oo inta badan aan helinin waxyaabahan teknolojiyada ee casriga ah weliba dhowr bilood ka horna waxaa jiray in waqooyiga kooriya ay isku dayeen inay satellite-ka wax basaaso u diraan hawada ama orbitka ama wareegtada waana way ku gool daraysteen marka waqooyiga kooriyana waxay aaminsan yihiin inay ruushka ka faa'iidi doonaan teknolojiyada casriga xagga militariga halka kuwan kalena ay aaminsan yihiin inay ka faa'iidi doonaan hub ay kula dagaalamaan ama ku socodsiiyaan dagaalka ukraine marka xaqiiqdii ruushku hadda saamaynta siyaasadeeda uu leeyahay not only maraykanka keliya laakiin waxaad moodaa caalamka o dhan inay saameyn xoog le ku yeelanayso haddii kooriyada waqooyi iyo ruushkana ay dhacdo inay heshiis ka gaaraan arrintan hubkaa waxay laftarkeeda jebinaysaa cunuqdatiintii saarnayd kooriya kooriyada waqooyi taasoo keeni karta walaac dunida inteeda kala saamaysa
waa su-aashaan raba inaan ku weydiiya haddiiba ay jebiyaan xataa cunuqabateyntii hubka ee horey u jirtay mid ka mida wadamadii xataa qaybta ka ahaa golaha amniga ee qaramada midoobey maxay ayadana dhinaca kaleeto qaramada midoobey doorkeeda uu noqon karaa
inkastoosa nasiib daro aysan golaha ammaanka iyo qaramada midoobey labaduba dhawaalada aysan xoog badnayn saameyntooda siyaasadeed arrimahan hadda soo cusboonaaday laakiin ruushku waxaa xusuusin mudan inuu ka mid yahay wadamadii saxiixay ee cunaqabateynta hubka ee waqooyiga kooriya la saaray ee kulanka maantana maadaama xooggiisa uu ku saabsanaa sidii ay labada dal isku dhaafsan lahaayeen ee hubka waxaad moodaa ruushku inuu markaana u bareeray inuu cunuqbateyntaasi jebiyo waa haddii hubka uu rabo uu kasoo iibsado waqooyiga kooriya halka waqooyiga kooriyana uu isagu siiyo teknolojiyada casriga ee militariga marka waxay u muuqataa inuusan markaani ruushka iyo valadimir putin ay midna uusan culays badan hadda aysan ku haynin golaha maanka jimcida quramacda
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq sheekh cali oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka wuxuu u waramayey sahre cabdi axmed
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan fikradaha xagjirka ah ayaa ah kuwo saameyntooda laga dareemayo gobolka geeska afrika sidoo kalena waxaa xusid mudan in muddo haatan laga joogo hal sano ay kooxda al-shabaab ay weeraro ku qaadeen dowla deegaanka soomaalida haddaba door noocee ah ayay culimada dowla deegaanka soomaalidu ka qaataan wacyigelinta ka hortaga aragtiyahaas qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin xidhiidhka ka dhexeeya culimada soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee itoobiya ayaa weriyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaataa wuxuu ka waraystay sheekh junaydi xamse yuusuf oo ah xogayaha golaha arrimaha islaamka ee dowla deegaanka soomaalida golaha arrimaha islaamku dee waa waa hay-adii guud ee u xilsaarayd waa shu-uun ulislaam macnaha waxaa weeye arrimaha muslimiinta u xilsaaran Eh, runtii shaqooyin fara badan oo kala duwan ayuu qabtaa hadday noqoto dhinaca wacyigelinta hadday noqoto dhinaca eh, arrimaha xajka oo ad ogtihiin hadda muusimkii xajkeena hadda laga soo noqday oo runtii sanadkan ay dadkeennu eh, aad iyo aad xaj wanaagsan oo raax- raaxa leh ay ku xajiyeen ilaa dad aad u fara badan oo xujiyey ay xajiyeen nabadna ay kusoo xajiyeen markii laga reebo laba xaaji oo ja- ja- eh, jabay wax xaaji oo dhintayna uusan jirin Een, waa shaqooyinka maaragtay ee uu qabto majiska ayay kamid tahay waxaa kale waxaa kale een, masaajida dhisideeda horumarinteeda madaarista oo kale xoojintooda macaahida kale xataa eh, mustaqbalka in loo socdo jaamacad islaami ah qaabkay ku noqon lahayd maadaama fursadeeda aan haysano waa shaqooyinka xafiiska u yaala culimada iyo nidaaminteeda iyo ilaalinteeda iyo xalaqaadka cilmigaha Een, eh, waxaa weeye isku xidhka eh, guud ee maaragtay dacwadda iyo culimada iyo madaarista iyo masaajida waa xafiiska eh, shaqooyinka u yaala Eh, waa tahay eh, waxaan ognahay eh, dalkeena etoobiya waa dal weyn oo ballaaran islamarkaana ay ku nool yihiin in ka badan eh, eh, boqol milyan oo qof kuwaasoo markaasi ah qowmiyado kala duwan islamarkaana qaarkood ay yihiin dad yani diimo kala duwan aaminsan Eh, marka muxuu yahay xiriir nocma ayaa idinkala dhexeeya bulsho weyntaasi markaasi diimaha kala duwan haysta Een, si guud markii la yidhaahdo een, xiriir fiican baa naga dhexeeya si guud markii la yidhaahdo noocyada kala duwan si gaar ah xafiiska golaha sare ee arrimaha islaamka guud wuxuu ka tirsan yahay een, xafiisyada golaha sare ee arrimaha islaamka ee wadanka dhan ka jira tusaale hadda heer federaal xafiis baa ka jira oo adisaba uu yahay maqarkiisa koobaad Een, deegaanaduna waa saddex iyo toban kilal wey saddex iyo tobanka kilalba wuu ka jiraa xafiisku sida anagu halkan oga jirro oo kale saddex iyo tobanka kilal iyo maq- maqarka kaka jiraba intaba xidhiidh baanu joogto ahaanu leenahay Eh, waxaa la dhihi karaa xidhiidhka iyaguna aad buu u wanaagsan yahay waxaan ka wada shaqaynana waa shaqooyinkan aan hayno kuwa lamid ah maadaama hayaan in aanu mar walba wada joogtayno Een, shirar baanu leenahay oonu isu nimaadnaa Een, waxaa jira xidhiidho joogto oo aanu guruubyaanu wada leenahay isku xidha deegaanada oo dhan isku xidhaan wada leenahay marka si wanaagsan si wanaagsan wada noolaanshaha tacaayush silmi waxa la yidhaahdo eh, waad ogtihiin oo dee wadanka waa- waxaa ka jira eh, dhinacii kaniisadda gudiyaal baa jira xataa isku dhafyo ah oo labada dhinacba aha mar walbana wixii jira la- si guud loo wada xaliyo marka nabadgelyadan dabcan ha inaga waad ogtahay si gaar ah deegaankeenu meelaha ugu tixgelin badan weye ee ugu nabadsan ee nabadgelyada markii la fiiriyo runtii aad iyo aad wada tixgelin badan iyo is ilaalin badan iyo wada shaqayn baa naga dhexaysa waxaynu ognahay in eh, kooxaha jirka ay dhibaatooyin badan ku hayaan eh, wadamada gobolka Eh, sanad ka hor waxaa jirta in deegaankeena soomaalida ay weerar kusoo qaadeen kooxda al-shabaab kuwaas oo markaas eh, dhibaato badan ka geystay goobaha xuduudka iyo sidoo kale qaar ka mida gudaha usoo galeen deegaanka inkastoo la iska cabiyey Eh, marka dhanka wacyigelinta fikradaha xag jirka ah marka ay timaado iyo inay ku faafaan bulshada eh, door noocma ayaad ka qaadataan arrimahaas Eh, runtii waxaa la dhihi karaa door weyn baan ka qaadanay xafiis ahaan Een, anagoo ka wada soconay xukuumadda iyo hay-adihii khuseysay waxaanan eh, bulshada ku wacyigelinay oo deegaanka oo dhan maray in arrintaas ay tahay arrin aan la ogolayn mabda'iyan iyo sharciyan iyo maaragtay caqliyan midnaba innagana aynan danteen ahayn haba yaraatee haddana maantana ay tahay deegaankeenu eh, deegaan soo kabtay oo maaragtay dhibaatadii waktigii dheeraa kusoo jiray maanta ilaahay uu subxaana watacaala inaga saaray in la ilaashadan aan u baahannahay marka si guud doorka uu leeyahay culimada iyo xafiisku maadaama uu xafiisku yahay xafiiskii culimada oo dhan culimada deegaanka oo dhan xafiiskana mas-uul ka ah maadaama uu yahay waxaan u samaynay shirar kala duwan baan u qabanay culimada oo dhan Een, shako- kormeer guud baan u samaynay arrinta wacyigelinteeda waanu ka qayb qaadanay eh, waanan samaynay ilaa haddana waanu u taagannahay inaan wadno insha allahu tacaala oo dadkana waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in la iska ilaaliyo cid walba ay halkay taagan tahay oo- oo oo ka diyaargaroobo maxaa yeelay nicmadan aan haysana ma soconayso haddaynan ilaashanin aad iyo aad Eh, su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya sheekh junayd waxa weeyaan eh, dabcan waxaa jirta eh, eh, culimmada inay jirto eh, culimo madaahib kala duwan markaasi eh, kala aaminsan hadday yihiin kuwii hore iyo kuwa dambaba marka ma jirtaa in golahani ay ku midaysan yihiin dhammaan culimmadaasi Een, aad baad umahadsan tahay Een, innaga deegaankeenna si sida la ogyahay waa deegaankeenu madhabta aan haysanay ama soomaalida een, si guudba waa madhab shaafici wey xafiis ahaanna waxyaalaha aanu een, noo yaale ee xeerarka iyaga ka mid ahay tahay in madhabka de- dadka lagu dhaqahayo si caam ah loogu dhaqahayo si guud dadka loogu dhaqahayo deegaankeenna in uu yahay madhabka shaaficiyada si looga baxo khilaafyada iyo kala duwanaanshaha looga baxo marka maadaama oonu qaabka u qaadanay dadkan ay yihiin dad ahlu sunna ay yihiin markii laga tago shiici iyo takfiir markii laga tago dadka inta kale ay yihiin dad walaalaha in sidaa gacmaha la isu qabsado madhabkeenuna uu noqdo si caam aha madhabka shaaficiyada dadkuna yihiin dad ahlu sunna ahoo walaalaha shiicada iyo takfiirkana iyo wixii la xidhiidha fikirada xabshirkana si dhinac loo laysaga joojiyo si guudna laysaga wada celiyo arrintaa runtii tallaabooyin fiican baa nooga qabsoomay waxa weeye dadku midnimadiiba ayaa ayaa la isugu timid culimmaduna way ku midaysan tahay arrintaana maaragtay xafiiskuna si guud culimmadu mid bay ugu tahay aad iyo aad baa arrintan u wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa sheekh junaydi xamse yuusuf oo ah xogayaha golaha arrimaha islaamka ee dowlad deegaanka soomaalida oo u warramayay wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaataa oo jigjiga ku sugan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha ayaan jilleecaynaa heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii subaxnimo oo adinla socodsiinayay anoo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadana nuur xasan nuur ayaa inoo fadhiya tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh